subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa subax axad ah bisha juulayna waa saddex iyo labaatan sannadkan labadu kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatankii kow iyo soddonka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed
annaga waa naqaanaa qof kasta lacagta la saaro laga qaado waxaan haynaa caddaymo arrimahaas la xidhiira waxaan u yeeri doonnaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed oo baadda bixisay hal qof qof waa u naqaanaa haddii la helaad waa arki doonnaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya oo isaga iyo saraakiisha kale ee amniga qaranka ay soo saareen amaro ka dhana ganacsatada ay sheegeen inay dhaqaalaha siiyaan al-shabaab warbixin ayaad ku maqli doontaan maxaabiist soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyo ku yaala dalka etoobiya oo xalay fiidkii ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ka badan boqol qof oo soomaali ah oo dalka itoobiya ugu xirnaa maxaabiis ahaan ayaa shalay gaaray magaalada muqdisho sida ay v o e da u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya maxaabiistan oo gaaraya boqol toban iyo afar qof ayaa dhoola caddeynaya markii ay ka soo degeen gegada duyuuradaha ah ee magaalada muqdisho ee caalamiga ee aadan cadde halkaasi oo qaar ka mida ay julbajabsadeen dadkaasi markii ay diyaaradda ka soo degeen si ay u dhunkadaan ciidda hooyo qaar ka mida waalidiinta iyo qaraabada maxaabiistaasi ayaa eroboodka ku sugayay waxa ayna farxad darteed qaarkood la ooyayeen markay arkeen maxaabiistii ay ehelada ahaayeen oo dalka dib ugu soo nabad noqday sida ay sheegeen saraakiisha dowladda muwaadiniintan soomaaliyeed ayaa waxa ay ku jireen xabsiyo ku yaala dalka itoobiya oo loogu haystay dembiye kala gedisan faahfaahinta warkanna waxa aad ku maqli doontaan qeybaha dambe idaacaddeennan subaxnimo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qoraal uu sabtidii soo dhigay bartiisa twitterka ku eedeeyey wargeeska new york times inuu burburiyo qorshe uu maraykanka ku rabay inuu ku khaarijiyo hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al bakdaadi madaxweyne trump ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida uu wargeeska ku arbushay qorshaha lagu dili rabay al bakdaadi balse hadalkiisan ayaa yimid daqiiqado yar kadib markii uu telefishinka fox news uu baahiyey xog la dusiyey oo ku saabsan arrintani jariirada new york times ayaa weydiistay aqalka cad faahfaahinta hadalka uu trump uu ku daabacay boggiisa twitter-ka maraykanka ayaa duldhigay madaxa hogaamiyaha daacish lacag dhan shan iyo labaatan milyan oo dollar abubakar al bakdaadi laguma arkin meel fagaaro ah tan iyo sanadkii labada kun afar iyo tobankii waxaana la rumaysan yahay inuu ku safro deegaanada ay ka talisa daacish ee ku yaalla intuu dhexaysa dalalka suuriya iyo ciraaq subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay soo saaray amaro ay dul dhigeen ganacsatada iyo shirkadaha dhinaca ganacsiga ee soomaaliya gaar ahaan kuwa muqdisho iyaga oo dhinaca kalena ku eedeeya qaar ka mid a ganacsatada inay dhaqaalo siiyaan kooxda al-shabaab kulanka oo ay ka qayb galeen dhammaan laamaha amniga ayaa ujeedkiisu lagu sheegay sidii al-shabaab loogaga go'doomin lahaa dhaqaalaha ay ka helaan ganacsatada warbixintan waxaa nooga diyaarisay sahre cabdi axmed oo dhinaceega bidix fadhida kadib shir jaraa'id oo ay laamaha amniga saraakiishooda ku qabteen magaalada muqdisho goor dambe oo xalay ahayd ayay ka soo saareen go'aamo amaro ah oo la duldhigay ganacsatada kuwooda ay ku eedeeyeen dowladda in al-shabaab ay siiyaan lacagaha canshuuraadka iyo kuwa kale ee sakooyinka amaradaasi qodobadooda ay qayb ka ahayd in tallaabo laga qaadi doono ganacsatadii lagu helo in ay dhaqaalo siisa al-shabaab ayaa dadka loo digay waxaa ka mid ah shirkadaha xawilaadaha kuwa isgaarsiinta iyo ganacsatada kale ee caadiga ee muqdisho ku dhaqan iyo goobaha dowlada ay gacanta ku hayso qodobada qayb ahaan waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga maxamed abuukar ducaale islow oo sheegay inay tahay dembi ciddii lagu helo inay taageerto al-shabaab ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qaranayo shabaab quudintooda barbar istaagga la xiriirka la shaqaynta niyadu dhisadda ama moraalu dhisida marka waa mamnuuc dowladda somaali mamnuucay tiri waxaa tallaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliyed u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi kara xukun ma jirto cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo ah taliyaha nabad sugidda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka uu yahay inaysan dowladda u dulqaadan karin ganacsato joogto muqdisho haddana kaalmaynaysa al-shabaab cid looga cid loogu aabayeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato ciddii canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci u aqoonsanta ma laga yeeli doono haddii ilaah yidhaahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaha canshuurta korna uu liyahay say kaana dhigto dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo wada jirso dagaalka dowladda ay ku jirtana gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh anigii siday la tahay waxaan ka rabnaa marka isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala gooshin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxaa jiri doono si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin ayadoon dowladda ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dowladda ayadoo ogeyn oo tallaab dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin ayadoo dowladda ogeyn ciddii lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka soomaalida aan camburanayna ma ahan waxay tahay naftiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinna inay nabad gasha ayaan rabnaa inta badan saraakiisha hay-adaha amniga ayaa intii ay ka hadlayeen shirkooda jaraa'id waxaa sidoo kale ay sheegeen inay rumaysan yihiin in dadka dhaqaalaha ku taageera al-shabaab ay yihiin dad aaminsan maamul ahaan al-shabaab waxa ay ka dhawaajiyeen in meelaha qaarkood loo safro deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan si xukuumada ay ayagu ugu sameeyaan taliyaha booliiska ayaa isna waxa uu sheegay inay jiri doonaan dadka sida hadalka uu u yiri siya lacagaha al-shabaab dabagallo lagu samayn doono jenaraal cabdixakiim daahir siciid oo shirka ka hadlay isna waxa uu yiri wixii hadda ka dambeeya waxaa la fulin doonaa hay-adahu fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo kamadda sharciga u leh sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyada aan waxba galabsan intii dhacda ugu dambaysay oo qarxya oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo goobo kaloo dal ka mid a kulligood haddaad dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oon waxba galabsan waxay dhibaateeyeen arday jaamacado dhammaysay oo mustaqbalkii iyo indhihii ummadda ahaa shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa kale isgaarsiinta ayaa halbowlaha ganacsiga ee dalka ahaa dhowr iyo labaatankii sane ee burburka waddanka uu ka jiray waxaana tuulo kasta degmo kasta iyo sidoo kale magaalo kasta oo waddanka ka mida ka jira shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa isgaarsiinta waxaana amarada la duldhiga ganacsatada ka mida in al-shabaab goobaha ay gacanta ku hayaan aan wax lacaga a loogu diri karin ganacsatada soomaaliyeed ayaa waxa ay wajahayaan laba daran mid dooro waxaana muddo soo jiitamaysay wararka la xiriira in al-shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan dadka ganacsatada sakooyinka sannadlaha ah ee dhaqaalaha ah canshuuraha joogtada ah iyo taakulaynta dulsaarka ah marka ay weerarada joogtada ah ku socdaan kooxda waxaana ganacsatada badihi ay kaga badbaadaan dhaqaalaha ay siiyaan al-shabaab sida dadka qaarkood ay sheegaan in loo bartilmaameedsado goobahooda ganacsiga ah si gaara dowladda soomaaliya amaradeedan cusubna waxa ay noqonayaan kuwa dabcan ku keeni doonaa culayskooda maadaama al-shabaabna deegaanada ay ka taliyaan iyo guud ahaanba xataa magaalada muqdisho la sheegaya inay ganacsatada dhaqaale ka qaataan halka dowladduna haatan ay mamnuucday aaday u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi noogaga diyaarisay warka ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya
subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhegaystayaal halkaasi aad wararkaasi warbixinadaasiba ka dhagaysanaysaan waa v o a washington boqol toban iyo afar maxaabuus dhallinyaro soomaaliyeed u badan oo ku xirnaa dalka dariska etoobiya ayaa xalay diyaaradii waday ee kasoo degta garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho waxaana heshiis uu ahaa horey u sii jiray oo ay kala sixideen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda etoobiya in maxaabiistaasi dib loogu soo celiyo howlgalayo wadanka soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey maxaabiistan xubnaha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya qaar ka mida eheladooda iyo mas-uuliyiin kale oo dowlada federaalk ah warbixintan waxaa muqdisho mar dhow nooga soo diro waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa laga soo dejiyey maxbuus oo ka mid ah maxaabiis soomaaliyeed oo itoobiya ku xirnayd kadib markii dhowaan ay arrintani heshiis ka gaareen dowladaha soomaaliya iyo itoobiya maxaabiistan ayaa safarkooda waxaa ku weheliyey safiirka soomaaliya u fadhiya dalka itoobiya maxamed cali nuur iyo safiirka itoobiya uga wakiilka ah soomaaliya jamaaludiin mustafa waxaana gegida dayuuradaha ee aadan cadde ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ehelada maxaabiistan dib xorriyadooda u hantay safiirka soomaaliya u fadhiya itoobiya maxamed cali nuur oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa ka warbixiyey tirada maxaabiistan iyo qaabka lagu soo daayey tiradoodana waa boqol iyo afar iyo toban ayagoo lagu kala xukumay yani maxabsiyo kala duwan qaarkood ay ku xukunaayeen labaatan sannadood marka saa daraaddeed ilaahay mahaddii waxaa keenay isu soo dhowaanshaha xiriirka labada dal soomaaliya iyo etoobiya iyo ay geliyeen juhdi fara badan madaxda soomaaliyeed si xiriirkaa uu u gaaro dhab u noqdo u taaba qaado lagana wada hadlay in muxuu ahaa dadka maxaabiista oo meesha ku xidhnaa la soo sii daayo waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa marka hore mahad ilaahay baa iska leh dowladdeenna soomaaliyeed oo gelisay wakhti iyo muxuu ahaa wax walbaba gelisay in ay arrintan maanta ay suurtagal noqoto waxaa kaloo u mahad celinaynaa dowladda etoobiya iyo madaxdeeda gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa xafiisyadeedo dhan ha noqoto xafiiska ra-iisul wasaaraha ha noqdo xafiiska arrimaha dibadda safiirka ayaa dhinaca kala sheegay in dadaalka lagu soo daayey maxaabiistani uu gacan ka geystay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya cabdi maxamuud cumar isagoo tilmaamay in tallaabadani ay qayb ka tahay sara u qaadista xiriirka soomaaliya iyo itoobiya u dhexeeya waxaa kaloon si gaara uga mahad celinaynaa maamulka dowladda ismaamulka soomaaliyeed ee dalka etoobiya gaar ahaan madaxweynahooda cabdi maxamed cumar oo isagana ka qaatay qayb weyn iyo dadaal fara badan in la soo sii daayo marka waxa weeye waa arrin aad iyo aad loogu farxi karo oo muxuu ahay sheegtaabagal ah oo bilow ah xiriirkii ay labada dalna yacni u noqonayso mid maanta bilow u ah oo laga arkayo in labada dal ay aad iyo aad isugu dhow yihiin soomaaliya iyo etoobiya waana mid sii socon doonto haddii alle idmaha oo dhinac kasta noqon doonto marka waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeedna ay aad iyo aad yacni ay u arkaan ay u dareemaan walaalnimada iyo wada shaqaynta u bilaabatay horeyna u jiri jirtay kana dhexaysa labadeenna waddan insha allah waxaan rajaynayaana in qaar kale oo iyagana waddamada kale ku xiran in sidoo kale iyagana muxuu ahaa halkan ay imaan doonaan ayagoo bad qabo nabad qaba wixii ku haray hadday jiraan qaar kale oo etoobiya ku harayna in iyagana sidoo kale ay imaan doonaan insha allah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa dhowaan safar uu ku tegey dalka etoobiya waxa uu heshiis ku aadan sidii maxaabiistan soomaaliyeed ee ku xaniban xabsiyada etoobiya xorriyaddooda u heli lahaayeen kala hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdaasi taas oo suuro gashay in maxaabiistani ay ugu dambayn ka soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi dhinaca kalena mas-uuliyiintii shalay garoonka diyaaradaha ee aadan caddi ku soo dhoweeyey maxaabiistan ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed isaaq ismaaciil fanax waxaa qadka telefoonka muqdisho uu igugu warramay xalay fiidkii ugu horreynna waxaan weydiiyey dadka garoonka uga hortegay maxaabiista shalay waxaa soo dhoweeyey oo mas-uuliyiinta dowladda oo wasiire xildhibaana iyo safiirka etoobiya ayaa hataa kamid ahaa dadkii oo wax ka soo dhoweeyey waxaana halkaas soo gaaray boqol toban iyo afar oo maxbuustii oo ku xirnayd dalka etoobiya oo dhammaantooda soomaaliya wada ah ayaa soo gaaray galabtii magaalada tana muqdisho waa gartay marka maxaabiistaasi soo gaartay magaalada muqdisho maadaama adigu aad ka mid ahay dadka soo dhoweeyey kulligood ma rag bay ahaayeen mise dumarna oo ku jireen
aniga unta indhahay qabteen dhammaantooda waxay ahaayeen reg ay ahaayeen waxaa lai sheegay guud ahaan inay ku jireen ku dadka xirnaa gabdho adiga oo soomaali ay ku jireen laakiin hadda gabdhahaas aniga isheega kuma dhicin weliba aniga meesha waa kusoo raagay runtii nin booliiska uxilsaaray oo la yihahdo generaal maalan iyo aniga waa aniga ugu dambeeyey waxaa loo qaybiyey joodiraal iyo muca-un iyo waxbaa loo qaybiyey adigoo xarun ay ciidamada booliiska leeyihiin ayaa la dejiyey si fiicanna waa loo soo dhaweeyey waa garta marka waxaa maqalnay in qaarkood ay liiteen marka goobo caafimaad ma la geeyey si ay u helaan daryeel inta doonaysa daryeelka caafimaadka
hal qof baa ishay qabanaysa oo xanuun sheeganayay inta kale waa runtii waa waa dad iska baaba'sanay ahayn laakiin waxay aada iyo aada ugu faraxsanaayeen ayagoo nabad qaba inay dalkooda kusoo laabteen waa waa la sheekaysanay qaar ka mid a sagaal sano dad xirnaa oo laba kun iyo sagaalka la xiray ayaa hataa ku jira runtii waxayna u badnaayeen dadka dad maaragtay oo gobollo kala gediisan dhinacan galgaduud iyo oo bakool ay u badnaayeen runtii dadka marka aan la wareysa aan la sheekaysanay aan waxweydiinay dhinacyadaas ay u kala badnaayeen waxay noo sheegeen laba boqol iyo wax la jireen inay maaragtay gadaal jiraan oo weli aan xagga laga soo qaadin adig kulley maalmaha soo socda qaar kamid a la fila doono qaar oo weli ayaga naftooda xoogaa shak si qabaan oo aan hataa aan xagga jiraan kulley waa jiri doonaan si aan hadda aan u malaynayo kuwa hadda halkan soo gaarin haddii alla idmo waxaa la rajaynayaa in baaritaan lagu sameeyo oo ninka aan dembel lahaynna dameen intuu yeesho maaragtay lagu sii daayo qofkii dembel ana waa kulley waa dawladda waa waayo si si kale ula dhagmi doonta haddii alla idmo marka xildhibaana dowladda federaalka maxay ka yeeli doontaa arinta maxaabiistan ma maxaabiist bay ku ahaan doonaan soomaaliya mise xorriyaddooda ayay dib u heli doonaan dadkan maaragtay baaritaana lagu sameynaya qofka aan dembe lahayna dameen ayaa lagu sii dayi doonaa saan aan rajaynayo haddii alla idmo oo qofkii dembe lana kolley waa la ogaanayaa waxaa lagu samey doonaa baaritaan ayaa lagu sameynaya haddii alla idmo waa gartay marka kuwa kale ee aada sheegtay in ay weli maqan yihiin goorma ayay iyana soo gaari doonaan dalka
kolleyda wadaxaajoodkii oo labada dawladood ay isla meel degaan wuxuu ahaa in dhammaan dadka xagga ku xiran inta lagu soo wareejiyo marka waxaan rajeynaynaa inta kalena inay halkan kusoo wareegi doonaan ayaga hadda markaan la sheekaysanay waxay noo sheegayaan in baaritaan oo lagu sameeyo macnaa dadka xoogaha oo dembigooda fufudnaa ay yihiin kuwa hadda maaragtay lasoo horumariyay kuwa kalena ay gadaal jiraan hataa qof aan la sheekaysanay wuxuu wuxuu noo sheegay inuu xaaskiisi iyo sigaba xagga ku xirnaayeen siga hadda maanaa dadka oo maanta soo horumari uu ku jiro haaskana uu gadaal jira marka dad dadyow badan oo sidaas amale way jiraan waxaan rajeynaynaa ilaahay idankiisa hataa kuwii dambeelyaala inay halkan lagu soo wareejiyo halkan oo lagu maxkamaday haddii aan leedma saasaan rajeynayna ilahay idankiisa xildhibaan farax waxaa jirtay in dadka ku xirnaa ethoobiya uu ku jiray wariye rugcadaa ah oo lagu magacaaba maxamed aweys muudey oo ka mid ahaa saxafiyiintii hore ee soomaaliya marka dadkii shalay la keenay ma ku jiray isaga maya hadda maxaabiistan oo maanta dalka soo gaartay kumaan arkin waxaan filayaa haddii alla idmo qeybta dambe inuu ku jiri doono ilahay idinkiisa kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed isaaq fanax oo igugu warramayay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho
wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad weli dhegaysanaysaan toddobaadkan qaar ka mida dhallinyarada ardayda ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa bilaabay ololo ay kaga soo horjeedaan qorsho kasta oo dib loogu celinayo soomaaliya gaar ahaana qorshaha dib u noqoshada qaxootiga muwaadiniinta ee ay horey ugu heshiiyeen dowladaha soomaaliya kenya iyo sidoo kale qaramada midoobay dadka noqonaya kana noqonaya xeryahaasi ayaa marka ay tagaan soomaaliya amaba ay gaaraan deegaanada xuduudda la leh dalka kenya sida magaalada kismaayo ayse ku helin adeegyadii ay u baahnaayeen oo ay ku haysteen xeryaha qaxootiyada waryaheena maxamed colaad xasan ayaa haddaba arrimahan iyo guud ahaanba ammaanka gobolka waxa uu ka wareystay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamulka jubbaland qamar dee khaliif oo nagu soo booqatay istuudiyaha magaaladan washington safiirkan lasoo kulmay waxaan lasoo kulmay qoladan u s a departmentigan lasoo kulmay oo danooyin ka lahaa arrimaha soomaaliya iyo maamul goboleedka aan aniga ka tirsanahay aan rabay arrimaha soomaaliya inaan kala hadlo oo aan ka imid kadibna idinka ayaan idin soo booqday haddana waa ku mahadsantan inaad nagu soo booqato v o eda daarta cohen building haddaan gobolkii oad ka timid wax kaa weydiiyo dabcan jubbaland marka la yidhaahdo halka uu ku yaalo waxa uu ku dhow yahay dalka kenya oo xuduudda soomaaliya ay wadaagaan dad badan oo soomaaliya oo kasoo qaxay heryaha qaxootiga oo dumar iyo caruur badanba ama qaarkood lagasi mutadawacnimo uga soo laabtay ama lagu qasbay inay kasoo baxaan baa soo gaaray jubbaland bal xaaladda dumarka iyo caruurta ee gobolka sida ay tahay haddaad faahfaahin naga siiso walaahi walaalow dadka qaxootiga ah ee soo noqonaya horta magaaladii kismaayo aheyd way buuxsantay afartan iyo sideed kun oo qaxooti ayaa soo noqotay oo hada qoys waaye maaha qof ma aha afartan sideed kun oo qoys qoys walba uu caruurtiisa iyo reerkiisa wato ayaa yimid dadka inta badan waxay ku imaanayaan iskood ayagaa u imaanaya oo qaxootinimadii iyo rafaadkii ay naceen inay wadankooda usoo noqdaan ayay rabaan dowladana awood badan oo ay qoodo ku manajgaraysa ma hayso laakiin international communitiga iyo dadkii qaxootiga ku shaqa lahaa ayaan mar walba ayagana way nagu howlan yihiin ilaah baa dabooli kara dhibaatooyin badanaa jiraan biyo la-aan baa jirta guryo la-aan baa jirta dadkii oo waxbarasho la-aantii kenya waxay ku haysteen waxbarasho waafi ay ku haysteen dadkaas halkan marka la imaado waxbarashadii dee iskuulaadkii baan deeqaynin dowladda inta tabarteeda way dadaalaysa marmar waxaa arkaysaa galaas lixdan qof ku jiraan oo caruurta laiskugu geynayo si ay dadka waxbarasho u wada helaan laakiin ma wada deeqi karaan marka dadka aada iyo aad bay muxuu aha usoo noqonayaan magaalada way buuxsantay qaxootigina kow ma joogo wuu soo socdaa gurmad fara badan ayay u baahan tahay arintaasiito waana qaxooti waa taqaanaa qaxooti lagama sheekeynaya waa shantar la-aan waa muxuu ahaya caafimaad la-aan waa muxuu ahaya hadi nolol la-aan guryo la-aan baa haysata dadkii oo abaarihii baa jiray oo iyagana intii tabartooda ah ay muxuu aha ku dhacday oo abaaro tiro badan uu dhacay gurmad ay sameeyeen dowladda way gurmanaysay qurba joogta way gurmanaysay haddana ilahi unbaa dadka kafeen kara soomaaliya o dhanna way ku dhacday waa gartay isla arrimaha qaxootiga haddaa su-aal kale kaa weydiiyo dhalinyaro fara badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dalka kenya oo dabcan meesha dadkan ay kasoo noqonayaan ah ayaa waxay bilaabeen olole ay kaga dhaadhicinayaan waalidiintooda iyo dadka kale inaan lagu qasbin ama aan laga qayb qaadan qorshe kasta oo dib loogu celinayo iyagoo qeyl uga dhigay inay waxbarasho iyo nolol ku haystaan halka halka ay aadayaan aanay ogeyn cabsida dadka ay qabaan idinkuma la qabtiinin haddii lasoo celiyo aanay heli doonin waxa ay ku helayeen xeryaha dhadhaab aniga kuley sida annaga mar walba annaga waxaan jecelnahay dadkeena inay noo imaadaan waxaanan jecelnahay waxa ay ku helayeen qaxootiga iyo wadamada shisheeyada in lagu siiyo wadankeena oo waxbarashada wadankeena lagu siiyo ilaa haddaba international communitiga bixiya waxbarashada oo ka kobargaray caafimaadka ay xagga ku haystaan ayagaa bixiya dowladda kenya ma bixiso soo marka annaga waxaan rabnaa dadkeena in lanoo soo celiyo oo laakiin waxbarashadii lagu siiyo wadankeena caafimaadkana wadankeena lagu siiyo waxay halkaa ku haysteen lagu siiyo si ay wadankooda ugu soo noqdaan waan muxuuha u baahannahay laakiin ma rabno si disbales ahaan intii lasoo aruuray dadka in lagu daadiyo haddana intii laskasoo kaxeeyo igon qorshe loo sameynin in la daadiyo environmentkii halaabaya dadkiibaa rafaadaya caruurtiibaa dhimanaysa saasna ma rabno laakiin waxaan jecelnahay dadkeena inaa anagu welcom waayo mar walba hadday imaanayaan inay imaadaan oo waxay halkaa ku helaayeen halkana loogu sameeyo la siiyo laakiin cabsi kale waxaa jirta qaar ka mida beesha caalamka dalalka deeqda bixiyay ee kulli ay qabaan oo ah dadkan haddii lagu celiyo soomaaliya gaar ahaan caruurta oo kale wiilasha oo kale in ay baylahu noqon karaan inay ku dhacaan gacanta al-shabaab oo la duufsado ha waxaa sababta waxaa keenaysa haddee waa run annagaba walbaharkaas waan qabnaa haddaan loo samaynin ama shaqo abuur loo samaynin ama iskuulaadkoodii ay heli lahaayeen lagu celin oo wax qorsho loo sameeya ay jirin in ay al-shabaab qoranayan laba isma weydiinayso taasi waxay ahayd qamar dee khaliif oo nagu soo booqatay istuudiyaha magaaladan washington ahna wasiirka haweenka ee jubbaland waxayna u warramaysay waryaheena moxamed colaad xasan halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington waa hagaag bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa nuur xasan nuur bukhaari oo dhinacayga fadhiya aan weydiiyo mid iyo laba inuu noo dulmaro nuurow mahadsanid sahra in ka badan boqol qof oo soomaali ah oo dalka etoobiya ugu xirnaa maxaabiis ahaan ayaa shalay gaaray magaalada muqdisho sida ay v o eed u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya maxaabiistan oo gaaraysay boqol afar iyo toban ayaa dhoola caddaynayay markii ay ka soo degayeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho halka qaar kalena inta ay jilba jabsadeen shumiyeen ciidda hooyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qoraal uu sabtidii soo dhigay bartiisa twitterka ku eedeeyey wargeeska new york times inuu burburiyey qorsho uu maraykanka ku rabay inuu ku khaarijiyo hogaamiyaha kooxda daacish abuubakar al baqdaadi sar waad mahadsan tahay nuurow qodobadaasi wararka ugu waaweynaa oo dibna ugu soo celisay halkaasi aad ka dhegeysanayseena dhegeystayaal waa v o a washington markana waa markii dhegihiina iyo dhegaheenaba aan wada dhegeysan jirnay codka iyo heesaha dabacsan ean uga nasanayno wararka idaacadda subaxnimo ku soo dhowaada codadka talentaalliga hibe maxamed iyo cabdiqays iyo heeskii naagtii walaalka gal waa ku tararaa melayna bari joog
heestaasi dabacsan dhegaystayaal oo ay ku wada luuqaynayeen cabdiqays iyo hibanuura waxa ay gunaand u ahayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaana soo jeedinayay sahar cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeen xigtana dhegaystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
ملذبت لمن قد عيني